I S T R O N G. I am Nikki Strong. Reach out to me and let me know where I can reach you on social media. This is VOA1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado afarlabaatanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada idaacaddeena duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa kamida warbixin ku saabsan ahamiyadda ay tiknolojiyadda casriga ee u leedahay nidaamka dowladnimada waxaa ka dhexeeya xiriir bositif ah tiknolojiyadda iyo dowladnimada waxyaabo badan ee dowladnimada ka halaysan waxay ku sixi karaan dhanka technolojiga waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin waa in daata la helaa waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro shaqo abuur ka helay shirkadaha socdaalka ee laascaanood kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
hay-adda maamulka adeega guud ee g s a ayaa xustay in joe biden oo ah madaxweynaha la doortay uu yahay qofka ku guulaystay doorashadii dhacday bisha noofembar saddexdeedii madaxweyne donald trump oo isagu diiday inuu garwaaqsado doorashada ayaa isna isniintii sheegay inuu ku booriyey kooxdiisu inay kala guurka socdo la shaqeeyaan inkasta uu ku goodiyo inuu sii halgami doono tallaabadan ayaa jidka u xaaraysa bilowga xil wareejinta maamulka trump islamarkaana biden u ogolaanaysa inuu wada shaqayn kala yeesho hay-adaha federaalka qorshayaasha januari labaatankeeda waxaana si rasmiya arrintan u sheegtay maamulaha xafiiskan emily marvey taasoo samaysay go'aankana kadib markii dadaaladii trump ee ahaa inuu ku wiiqo codaynta ay guuldaraysteen gobollada muhiimka ah oo ugu dambeeyey gobolka michigan oo ansixiyey guusha biden isniintii ciidamada iiraan ayaa isku ballaadhiyey joogitaankooda qaybo ka mida bariga suuriya tallaabadaas oo dadka arrimahan falanqeeya ay sheegeen inay wiiqi karto dadaalka uu maraykanku horkacay ee ka dhankaa kooxda la baxday dowladda islaamka iiraan oo ah cidda ugu weyn ee baritaarta maamulka madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa gacanta ku haysa qaybo ka mida galbeedka gobolka daarasuur gaar ahaana meelaha ku teedsan xadka dalkaasi uu la wadaago ciraaq kumanaana jaaniba iyo maleeshiyaada gacan ka helaya ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa isu garabsaday haysashada dhul ballaaran oo ku yaalla suuriya tan iyo markii dalkaasi uu ka bilaabmay dagaalka sokeeye sannadkii laba kun iyo koob iyo toban maraykanka ayaa sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban u aqoonsaday ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan urur argagixiso shisheeye ah marka la eego doorka ay ku leeyihiin xasilooni darrada bariga dhexe
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunidana la socodsiinay aan ku bilownay dunida casriga ah tiknolojiyada ayaa lagama maarmaan u noqotay dhan walba oo nolosha aadanaha ah dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa haddaba adeegyada dadweynaha waxa ay ku bixiyaan qalabka tiknolojiyadda haddaba soomaaliya sidee uga faa-iideysan kartaa tiknolojiyadda warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdiqaadir oke adeega tiknolojiyadda ayaa wax badan ka bedelay dunida maanta la joogo waxaana jirta dunida casriga inay ka faa-iideysanaysa tiknolojiyadda haddaba xariir intee leeg ayaa ka dhexeeya adeega dowladnimada iyo isticmaalka tiknolojiyadda marka loo eego dunida hormartay xilliganse soomaaliya ma ka faa-iideysan kartaa su-aashaasi waxaan weydiiyey doctor cabdirashiid xasan cabdi oo cilmiga b h d-ga ka sameeyey tiknolojiyadda waxaa ka dhexeeya xiriir bositif ah tiknolojiyadda iyo dowladnimada waxyaabo badan ee dowladnimada ka halaysan waxay ku sixi karaan dhanka technolojiga tusaale ahaan wadanka estonia waa wadan yar oo populationkooda aada u yaryahay hal dhibic saddex milyan oo haddana dad faqiirina ahaa laakiin dhalinyaro yaryar ah oo technolojiga aada ugu fiican waxay u suurageliyeen inay wadanka horumar ka sameeyaan ayagoo adeegsanaya technolojiga waxyaabaa lagu xasuusta estonia waxaa kamid a waxay ahaayeen dadkii soo saaray skybiga walow markii dambe lagala wareegay haddana waxay ka sameeyeen dhaqaalo macquul ah markaas kabacdina waxay go-aansadeen in dowladnimada iyo tiknolojiyadda laysla wado kabacdina waxaa u suuro gashay in maantay qofkii yaqaanaa og ama qofkii deganaa wax badan ka fahmi karo qofka muwaadinka ee estonia u dhashtay shan daqiiqo ayuu wuxuu ku dhiibi karaa canshuurta sidoo kale boqolkiiba sagaashan iyo sagaal canshuurta waxay ka dhiibaan ayagoo isticmaalaya technologiga wuxuu ka mid yahay wadamada internet connectionka adduunka ugu fiican maxaa ku idhaahdaa markuu damco qof muwaadina inuu combany diiwaan gashto waxay ku qaadanaysaa shan ilaa iyo toban daqiiqo waxyaabo badan badan badan oo annaga dhibaato ah ku qabno ayaga aada ugu fudud yahay doctor cabdirashiid ayaan weydiiyey sida suuragal ay ku tahay dowlad burbursanee soddonkii sane lasoo dhaafay ay kaga faa'iidaysan karta tiknolojiyadda iyadoo arinta ammaankana markasta maskaxda lagu hayo soomaaliya
waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin waa in daata la helaa marka haddii diiwaangelin ay bilaabatana waxaa qasaba daatadii dadka laga aruuriyay meel secure in lagu xareeyo tusaale hadday maantay soomaaliya heese lahayd qof walbe i d u gaar hadduu lahaa lahaa qofkan ha noolaado ha dhinto ha baxo ha joogo oo i d-giisa qof lamida uusa qaadanayn database-ka ugu xaraysnaa lahaa wax badan oo badan oo badan fududaa lahaa marka waxaa aaminsanahay albaabkii koowaad ee teknolojiyadda laga soo galayay waxaa waaye marka koowaad daato information in la helo ku saabsan muwaadiniinta markaas kabacdi informationkaas siyaabo kala duwan loo adeegsan karaa
xafiisyada dowladda soomaaliya inkastoo laga isticmaalo teknolojiyadda haddana ma gaarsiisana heerkii loo baahnaa waxaana tusaale ahaan ugu filan qofka in adeega dowladnimo u baahan yaha muwaadinka ay maalmo ku qaadata helidda sida qaadashada dhalashada dowladda hoose goobaha dembibaarista c i d da iyo baasaboorka oo ugu dambeyn ah meesha hadda keliya ee laga helo xogta qofka marka uu baasaboor qaato taas ayaan mar kale weydiiyey injineer cabdirashiid xasan arintaas siday ku dhaci karto hal tusaalo yaraa kusiina waxaa waaye marka dhanka brivate sectorka u laabano tusaaleahaan isbitaalada qaar waxaa arkaysaa inay ku shaqeeyaan system halka isbitaalada kale ay ku shaqeeyaan tusaale ahaan waraaqada ay ku shaqeeyaan marka senaariyadeeda waxay tahay isbitaal hebel oo waraaqad ku shaqeynayo markii laba sano kabacdi ama saddex sano kabacdi bukaan information aan laga heenin oo soo laabto oo meel kamida laga daaweeyey takhaatiirtana aada areas iga sii fiicane qofkan historygiisa in la haayaa qasaba si daawadan labaad meel hebel inuu wax ka qabay iyo in kale loo ogaado marka xaaladaas waxay imaanaysaa qofkan in daawo layskaga qiyaaso oo daawo layska siiyo asoo information history hore laga hayn isbitaalada qaarna hadda waxaa arkaysaa ayagoo barayfada in information hore lahaayo markaas takhaatiirta waxay ka saacidaysaa in si fudud ee go-aan ay ku qaataan marka xogtiisi ay kaysantahay mar haddii dowladnimo waxaa asal u ah shacabka xogtooda inay keensado maanta lagama jawaabi karo meeqo qof ah ku nool soomaaliya meeqo qof ah ku nool caasimadda lagama jawaabi karo lama haayo
ugu dambeyn ayaan weydiiyay doctor cabdirashiid xasan cabdi oo ah aasaasaha xarun tiknolojiyadda ka shaqeysa oo layidhaahda kafiya technology center sida suuragal ay ku tahay in dowladdu ay ka faa-iideysato tiknolojiyadda iyadoo la helayo xogta muwaadiniinta marka suuragal ma tahay in dowladdu ay ka faa-iideysan karto aniga waxaa aaminsanahay aada iyo aada uga faa-iideysan kartaa welibana waxay helaysaa dad capabilities u leh inay sameeyaan sistamyada noocaasa maxaa yeelay sistamyada noocaasa oo la rabo daatada inay ku hayaan very sensitive waaye waxaa loo baahanyaa dad muwaadiniina oo soomaali ah oo wadanimada ay ku dhehan tahay cilmiga technolojigana yaqaano in la helo waxaa aaminsanahay dadkaas way joogaan awooddaasna way leeyihiin keliya waxay u baahan in laga faa-iideysto la wada heshiiyo hal dhinacna laysku raaco
culummada ka shaqeysa culumta tiknolojiyadda ayaa sheegaya soddonka sane soo socota in dunida loo guri doono tiknolojiyadda casriga ama waxa loo yaqaano multimediyaha waana mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan ee hadda taanisha lagu hayo soomaaliyana waxaa jira dhalinyaro badan oo isticmaala tiknolojiyadda balse aan si saxa kaga faa-iideysan cabdulqaadir okey v o a muqdisho markana dhegeystayaal dhinacii heesaha codka macaan ee cawaalo aadan iyo farxiyo kabayare
جعيل كمير أحدي
shaqala-aanta ayaa weli ah caqabada ugu weyn ee hortaalla dhallinyarada soomaalida magaalada laascaanood shirkadaha socdaalka ayaa shaqooyin u abuuray qaar ka mida dhallinyarada waa sida uu warbixintan ku sheegaya wariyahayaga cabdikariim olol shirkadaha magaalada laascaanood gaar ahaan kuwa socdaalka ayaa bilaabay inay dhallinyarada fursado shaqa ay siiyaan iyadoo shaqala-aanta magaalada laascaanooda dhallinyarada ku haysata ay tahay mid aada u sarreysa iyadoo toddobaadadii ugu dambeeyey magaalada laascaanoodna laga dareemayey in uu si weyn u soo noqday tahriibka iyo socdaalka ay sameynayeen dhallinyarada magaalada laascaanood qaar ka mid a shirkadaha socdaalka ka sameeya magaalooyinka kala duwan ee magaalada laascaanood xidhiirhka la leh ayaa sheegay inay dhiirigelin u sameynayaan dhallinyarada magaalada laascaanood qaar ka mid a ganacsatada iyo dhallinyarada ayaa ka hadlay waxyaabaha ay heleen iyo fursadaha ay noloshooda ka bedelayso shaqadan ee haatan ay gacanta ku qabteen magacayga waa sharmarka jaamac axmed waxaan ku faraxsanahay shaqa abuurka ii samaysay shirkadda faca weyn ee sacaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana ka helay khibrad iyo exberiensi runtiina waan ku faraxsanahay waan uga mahad celinayaa maamulka shirkadda waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba haa waan ka mid ahaa runtiina in badan waan raadiyey inaan garanaysaa fursad noocan oo kalea helo runtiina ilaahay iima qorin laakiin hadda wuxuu ilaahay ii saamaxay inaan fursad runtii dadaal iyo juhdi badan u baahan in la geliyo oo qofku khibrad iyo waayaarnimo iyo experience intaba uu ka helayo runtiina waxaan leeyahay dhallinyarta tahriibaysa ama kuwa ka dhex guuxayo qalbigooda inay tahriibaan inay wadankana shaquu leeyahay fursado badanoo shaqa oo ka bannaan markaa qofka hadduu ilaahay isku xidho oo runtiina fursadiisana sugo wakhtigiisana sugo jaaniskiisana sugo waxaan aaminsanahay inuu helayo runtiina aad mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka shirkadda waan ku faraxsanahay bal iga waran ka shaqaynta gaadiidka tusaale ahaan oo kale markay dhallinyarada ku cusub yihiin oo kale hore ugamaad soo shaqayn jaamacadda waxyaabaad soo dhammaystay bal iga war runtiina dadaalkiina weli waa wadnaa waxaan bartay qaybta manajmentiga iyo qaybta university operational oo qaybta maamulidda iyo maaraynta runtiina waxaan isdhihi karaa waa ka soo bixi kartaa waajibaadka la isaaray shaqala'aanta ayaa waxay tahay waxyaabaha ugu badan ay ka hadlaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa iyagoo aan fursadda waxbarashada helin ama siyaabo kala duwan uga hadhay waxbarashada dhallinyarada gobolku horta aad boqolkiiba sagaashan waxay aad looga cawdaa shaqala'aan weyne ka jirtaa gobol ahaan gobolkeenna balse waxaan leeyahay ku baraarujinaya dhallinyarada horta shaqadu deg deg laguma helo balse waxyaalo way soo jiitantaa shaqo yar baana shaqo weyn lagu sugaa waxaa jirta shaqooyin fara badan ay dhallinyaradu ka khashaafto oo dee la heli karo balse waxaan leeyahay shaqooyinka kudhiirada waad helaysaan sugeena samirna u yeesha wax kasta samir baa lagu helaa degdegna waxba kuma yeelaysa dhallinyaradu ay shaqo abuurto ama ay shaqo abuur helaan noloshooda wax iska bedesha dhibaatooyinka shaqola'aantu ay kuleeyihiin oo kale balka war
dabcan horta wallaahi dhibaatooyin fara badan bay shaqola'aantu leedahay waayo maadaama nin dhallinyaraa tahay oo dee magaalana aad joogto aadan shaqana ahayn horta caqabado fara badan baa kugu imaanaya oo dee magaalo jooggii baa xitaa kaa xumaanaya moogtahay se laakiin markaad dee shaqo haysid sida camal haysid alxamdulilah horta waad ka duwanaanaysaa dadkii kale waayo dee qof camal hayo shaqo hayaa tahay xataa dee dadka kale sharaf baad ku dhex yeelanaysaa oo qof dee soo jiidasho samaynayaa tahay oo dee iskala mid dhigi maysid qofkii kale ee bilaa camalka ahaa ama dee gidaaradaa fadhiyey waayo qof mas-uuliyad saaran tahay baa tahay shacab baadna u adeegaysaa bulsho tiradeedu farbaantahay baad u adeegaysaa isbedelkii markii aad bilaa camalka ahayd iyo markaad shaqada heshay isbedel baa lagaaga baahan yahay waayo labada waa laba fays wayna kala duwan yihin isuma dhowaa dabcan talooyinka dhallinyaradoo kale usoo jeedinayso maxamuud maxaa ka mid ah waxaan usoo jeedinayaa dhallinyarada gobolka yow waxaan idin leeyahay dee shaqadu insha allah way iska imaanaysaa shaqooyin fara badanna waynu suganaa insha allah samir baa nayloo ka baahan yahay shaqooyinku waa furan yihiin waxaan leeyahay dhallinyaro shaqla'aan ha iska jirtay samir baa u dawaa aanu samirno bilahi towfiiq guud ahaan degmada laascaanood shaqo abuurka dhallinyaradu helan ayaa waxay tahay mid aada u hooseysa waxaana taasi sii laba jibeertay iyadoo dhallinyaro badan ay kasoo noqdeen miyiga xilli abaare isdabajooga ay ka dhaceen gobolka sool iyo deegaanada la xidhiidha oo dhallinyaro aada u badan ay soo gashay suuqyada kala duwan kuwaasoo farsamada gacanta wax qorista iyo wax akhrinta intaba aysan qaarkood aqoonin kuwo kalena ay ka shaqaystaan suuqyada magaalada cabdikariin nolol v o a
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ayaa sheegtay inaysan geli doonin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka uu furmo bisha janaayo si ay u soo iibsatay ciyaaryahaano cusub xilli kooxdaasi ee dhaawacyo dhowr ah asiibeen toddobaadadii ugu dambeeyey kooxda liverpool ayaa waxaa iminka dhaawacyo uga maqan ciyaaryahan jo gomes virgil vandyg iyo ciyaaryahan trent alexander arnold waxaa sidoo kale kooxdaasi ka maqan ciyaaryahanka weerarka ciyaara ee moxamed saalax oo goromada ku seegay toddobaadadii ugu dambeeyey sababo la xidhiira in laga helay cudurka coronavirus liverpool ayaa si kastaba sheegtay in ay sugi doonto in ciyaaryahanadaasi qaarkood ay soo laabtaan kahor intaanu dhammaan xilli ciyaareedka marka laga reebo ciyaaryahan virgil vandyg uu seegi doono dhammaan xilli ciyaareedkan liverpool ayaa ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda leicester city maalintii axadda ahayd waxay kaga adkaatay saddex gool iyo waxbaa taasi oo muujinaysa in kooxdu weli ay haysato ciyaaryahano ku filan oo ay ku sugi karto inta ay kasoo kabanayaan kuwa ka dhaawacan liverpool ayaa waxa ay iminka kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalka premier leaga ee dal ingiriiska iyadoo ku dhibaca kooxda kaalinta kuwaad ku jirta tottenham oo dhinaca goolashoon ayaa looga horreeya tottenham iyo liverpool ayaa labaduba waxa ay leeyihiin min labaatan dhibcood kooxda liverpool ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga dalka ingiriiska waxaana horyaalkan ay ku guulaysatay muddo sagaal iyo toban jeer ah haddii markan soo socdana ay ku guulaysato waxa ay la silmi doontaa kooxda manchester united oo ah kooxda ugu horyaalka badan taasi horyaalka hanatay muddo labaatan goor ah dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doonaa haddii aynu ku horeyno gruubka e kooxda krasnodar ayaa waxa ay martigeli doontaan naadiga seviya isla gruubkana kooxda chelsea ayaa waxay u safri doontaan naadiga renes gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda chelsea oo leh toddoba dhibcood sidoo kale seviya ayaa leh toddoba dhibcood labada koox ee kalena ee krasnodar iyo renes waxay leeyihiin min hal dhibcood gruubka f brushia dortmond ayaa la kulmi doontaa kooxda club bruge halka lazi iyo zenat san pittsburg ay sarki doonaan gruubkan ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda dortmond oo leh lix dhibcood lazi waxay leedahay shan dhibcood halka kooxda club brugena ay ka leedahay afar dhibcood zenat ayaa ugu hooseysa waxaana ay leedahay hal dhibco keliya kooxda dinamo kief ayaa ciyaar ka tirsan gruubka g waxay kula kulmi doontaa naadiga barcelona halka kooxda yuventus ay martigeli doonto kooxda frank veros gruubkan waxaa hogaaminaya barcelona oo leh sagaal dhibcood juventus waxay leedahay lix dhibcood labada koox ee kalena waxay leeyihiin min hal dhibcood gruubka h kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la kulmi doonta naadiga istanbul halka kooxda b s g ay martigeli doonto naadiga arbi lebsig gruubkan h ayaa waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta manchester united oo leh lix dhibcood iyo kooxda arbi lebsig oo iyana leh lix dhibcood b s g iyo kooxda istanbulna waxa ay leeyihiin saddex dhibcood marka laga reebo kulamada caawa dhici doona waxaa harsanaan doonaa min laba kulan dhammaan kooxaha guruubyada kala duwan ee koob horyaalada qaaradda yurub xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka axmed aarshe iyo mis xiis
marinka xigiyo muqiyo quruxda mankayga xagey muftaaxa xaskayga mas-uulka ahaw
milkiyo sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka horti
midabka dhaladkee marinka xigiyo muqiyo quruxda mankayga xagey muftaaxa xaskayga mas-uulka ahaw
milkiyo sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka horti
haddaad maqan tahay ma maalmi karo maalintu sannaday mar waylati mankii aubaxiyo aubaxiyo gudoon midhahani mankii aubaxiyo gudoon midhahani
eguhuma maqlaan marleeya cod kale ku suur muxibada qalbiga muuhasho mamnuuca ragii weynba kamaan
haddaad maqan tahay ma maarmi karo maalintu sannaday mar waylatee mankii aubaxiyo aubaxiyo gudoon midhahani mankii aubaxiyo gudoon midhahani
dhehguhuma maqlaan marleeya cod kale ku suur muxibada qalbiga muuhasho mamnuuca ragii weynba kamaan
bidixdu midigtay bidixdu midigtay macayantahay haddaanan marwooy mudnaanta ku sii jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga jacaylka magtiisa dulsaar saar madaxayga
noloshu midowgay midowgay macaan ku taho jacayl amadiyahi ma midha dhalay gashaada mulkide oo muuji xaqdhow gashaada mulkide oo muuji xaqdhow
bidixdu midigtay bidixdu midigtay maciin tahay haddaanan marwooy mudnaanta ku siin jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga jacaylka magtiisa dulsaar dulsaar madaxayga
noloshu midowgay midowgay macaan ku taho jacayl amadiyahi ma midha dhalay gashaada mulkide oo muuji xaqdhow gashaada mulkide oo muuji xaqdhow
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jira idi kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tin idaacadan idaacad lamida isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
mankayga xagey muftaaxa xaskayga mas-uulka ahaw
milkiya sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka hortii
midabka dhaladkee marinka xigiyo muuqiya quruxda mankayga xagey muftaaxa xaskayga mas-uulka ahaw
milkiya sharafiyo mamuuska la dhaa ragaba miisaanka wada mudatee hortayda ka muuqo amoodka hortii
haddaad maqan tahay ma maarmi karo maalintu sannaday mar waylati mankii aubaxiyo aubaxiyo gudoon midhahani mankii aubaxiyo gudoon midhahani
dhehguhuma maqlaan marleeya cod kale ku soor muuxibada qalbiga muu hasho mabnuuca ragi weynba kamaan
haddaad maqan tahay ma maarmi karo maalintu sannaday mar waylatee mankii aubaxiyo aubaxiyo gudoon midhahani mankii aubaxiyo gudoon midhahani